وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنتانا درسك بلابين darsigeennii habeenkii noogu dambeeyey aayaddii ugu dambaysay waaciduu lahum mastatactu min quwa aan ka soo hadlaynay aniga ra'yi aan leeyahay ma sheegine culummada nuquusheedii ayaan iyo aqwaashii dadka ahlucilmiga ahaa ayaan tilmaamoo sheegay arrinkaasna shayga la yidhaahdo jihaadka yani hadda waxaan maqmaqlayaa hadallo iyo su-aalo iyo maarata la soo qorayo iyo hadallo maaragtay baan isoo gaargaaray marka sidaa darteed waxaan leeyahay jihaadka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha furuud faradka ah waajibaadka buu ka mid yahay wuxuuna waajibaadka uu ka mid yahay waajib kasta istiaaca uu leeyahay istiaaca buu leeyahay haddii waajibkaas istidaacada la waayo sida amtilo badan aan maaragtay darsigeennii tusaalooyin fara badan aan ku sheegnay haddii la waayo istidaacadii waajibkaa lagu gudanayo la waayana inuu waajibkaasi qofka uusan maaragtay uu ka dhacayo wakhtigaas xaaliga uu ka dhacayo sida maalan waan soo tusaalayna xajkoo kale waajibaadkuu ka mid yahay haddii istiaacadii xajka la waayo qofka kuma waajibaya xajkii zakada waa shay min arkaan alislaam ka mid a hadduusan xoolo haysanin wax zakaho ku waajibaya ma laha salaada in qiyaam lagu tukadaahi waa shay waajiba wey haddii uu awoodi waayo istiaaco aynan jirin fadhibuu ku tukanaya marka mar kastaba fattaqu llaha mastatactum aayaddaas ayaa taallo mar kastaba laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscahaa baa taallo fahmigaas dadka ahlucilmiga ayaa diinkaas u fahmay fahmigaasaanan anigana adiin ullaha bihi ilaahay baan uga diin dhiganaya subxaana wa tacaala waxaan leeyahay marka yani tahawurka shayga la yidhaahdo waxa weeye maaragtay qofka oonan fiirin cawaaqib alumuur shayga maxaa ka imaan doono maslaxada iyo mafsadada inta isgarab dhiga ana miisaanin waxaa weeye waa waxa ay ummaduhu ku baaba'aan cawaaqib xumana keenay ka mid tahay waxaa soo haray markaan aniga taa ka hadlo jihaadka wuxuu u baahan yahay insha allahu tacaala waa baab waasica oo aada og tihiin kutubta axaadiista iyo maaragtay fiqhiga kullu kitaabu ljihaad iyo abwaabu ljihaad baa la qoraa waxa u baahan yahay mar dhan mawduuc kitaab dhan weeye muxaadaro khaas in mar loo caqiido insha Allah ta'ala bi ilaahi waqtina siiyo baan ka hadli doonaa bi ilaahi ta'ala waxa ii soo haray qadiyadan hadda Soomaalida Soomaaliya runtii waxa ku dhacay oo qabsaday waa waxay ayagu kasbadeen ilaahayna ma dulminin subxaanahu wa tacaala maxaa yeele ilaahay wuxuu leeyahay yacni maaragtay aayaddii wuxuu odhanaya wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum waxa anaga kasbannay waa runtii aniga run ahaantii aragtidayda diiniga nin muslima oo maaragtay diin leh yacni marna raadi ka noqon maayo shacabka muslimka ah oo masaakiinta xasuuqa ku socdo nin muslimu raadi ka noqonayo maaha ma jiro qof damiir iyo iimaan leh oo islaamnimo ay ku jirto dad abriya ah oo masaakiin oo ducafo ah in shacbigaas sida loo xasuuqo qof muslimoo raadi uga noqonayo ma jiro sidaa darteed annagana raadi kama nihin waxaa soo haray qabsashada dhulkaas runtii qabsashada hadda ka horaa la qabsaday يعني ما أعرف وحتى شلي ما أنت ما هني دول كان يعني قال هذا أيقو وذا جيرو رجال بيت كوذا كوا غربي قال يراهدو رجال بيت قال يراهدو دولة ذا جيران كسومال الله مركا رونتي أرون إن شاء الله تعالى أن كل إيران دولين سيسو قابين أيوه هدف أيا صومالي دولة ديدي يا قيام كيدي ومدنمة ديدي لو بربريي قالوا أوطن إيه ضد أي أيقو قالوا وضطو ayaana hadafkaas ka wada shaqeeyey Soomaaliya hadaf ku baaqay iskama baaqin macna darro ma ahayn meesha laga dumiyayna waxa weeye way Addis Ababa Ethiopia laga dumiyay halkaas ka dumiyay laana fiiri dawladdu way jirtay ma min jabhad oo dawladdu la dagaalanta ma jirin ilaa halkay hubka ka heli jirtay halkay laga soo diri jiray halkay qaacidii saldhig wahay Ethiopia wahay oo macruuf wahay Soomaaliya dhulkaasa laga dumiyay dawladeedii markay dawladii duntayna lama oranin wardadkan dad masaakiin oo shacab ah way iska daayay dawlad loo sameeyay waxa way iyagii baa qabiil qabiil iskugu hubeeyay iyagii baa qabiil qabiil iskugu hubeeyay hubki waxa la yiri waa mamnuuc Soomaaliya ka yahay waa been wax ka jira mala United Nations qaraar ka soo saartay oo Soomaaliya in maaragtay hubka uu ka xarimin yahay ومع ذلك أفرق على تصحبك لسوقرية أما بطها كيماده أما برها كيماده hub yani aan dhamaanaynin oo toddobiyo toban sano kii dawladdu ka tagtaa dawaha waa hor u dhammaan lahaa waa la soo geliyaa waana la ogyahay weeyaan marka arrintaa soomaaliya horta hadafaana loo baabi'iyey dadka maanta dhulkaa qabsashadiisa ka mas-uulka ah annaga hadda cadowgaada yani maaragta adiga kii cadow kuwa ma dhahaysid moogta haysaad walaalkaa u canaananayso ama ahalkaaga aada ugu sheegayso cadowgaada waaba cadowgaada waxba u sheegi maysid laanna cadowba kuu yahay laakiin dadka Soomaalida oo sababay dhulka in la qabsado run ahaantii laba qolo waa qolo aqmac siyaasiye leh oo doonayso dhulka inay xukumaan kuna xukumaan cadowgeedii oo Soomaaliya cadowga uu ka maaragtay soo jireenka la ahaa kaga faa'iideysay isla xukuna laydiin qabanaya madaxa aad meesha ka noqonaysaan leh iyo koox wadaadaahoon cawaaqib al-umuur fiirinaynin oo wax هدف إليه أنا جرين مصالح إيه مفسدنا أنا ميزاني كريم بل سبب إيه بدون كسيد اللي قبصان لها أي أنا فدودي وسهلي إلا قبصة ضرورتي كوحدة أنتم به تصرفات كودة آدي آد قولي تو أياد سبب كياني دولك أو سهلنا هذا سهل الله قبصة ضروريا مركا رونتي إلهي سبحانه وتعالى عدو كل حساب تمي واجبتا ولا حساب تمي دونا بلا معنى من نقونيس مركا أرمتان waxa weeye dhulkaas runtii ninkii asaga ku fakari adiga midalan yani waxa la yaab leh dhulka Soomaaliya ilaa maalintii dawladeeda ay jirtay ilaa yoomina hada meeshii laga soo abaabulayay oo wax walba laga sameeyay oo dawladeedii lagu dumiyay qof kale dawladda inta noo dhisaan dawlad Soomaali u hadeeyaan bay ka tagayaan ana qof xulum iyo riyo ku noolaa u arkaya runtii aragtideed qof riyoona ayagu dadkan sahlayana runtii Soomaaliya kagama kicin karaan dadka hadda joogo qaabka nimankan u wadaan waana qaab runtii safaaha far badan ay ku jirto bal aad arkaysid qaarkood يعني ذلك شعب كابا إنه بقار قدريهين حتى كوان أحمارضي يوم عرض كوان ماشي جوغ بيني تقليتان حق تصرفات كوني وحي سمينه وحيالا مركز قاديش هكايو يعني ما عرض قلبي أبو حنونا يا رمحان مركز قضية دا سومالي دو حلان نهي وحل لو قدري كارو وحاوة شعب كاسو لمديه أو ولا لا لقدقه ayadoo dadka muslimiinta dunuubta faraha badan ee dhulka lagu galay dambi aad u tir badan la galay dad abriyaha lagu laay ilaahay ba lagu kufri dad rasuulka lagu caay wax walba lagu sheegay yaani ma aragtay dad masaakiin hal la dulmiyay ayadoo loo garbaynayo oo ma aragtay la garab istaagayo qabiil lah qofkii dhaalimka oo qabiil leeyahay askama imaanin lafteeda waa dunuubtaas ku ay kasbadeen marka ilaahay loo noqdo xamaasad iyo maarta caatifo inaanan arinta lala aadin in ilaahay subxaanahu watacaala dadku u tooba keenaan ummadaasna ay shacab mida inta noqdaan ilaahay subxaanahu watacaala maarata uu kelimadooda ay mideeyaan taa unbay guushooda ku imaan kartaa baan arkaya intay qolana axmaaro iyo gaalo ay wadato qolana ay maaragtay ayaguna maaragtay waxa wax oo aan munaasib ahayn ay wadaan aniga ma umaleynaa dhulkaas inuu maaragtay cadow ama wax lamida looga kicin karo ilama ahan aragtideeda gaaban weyaan marka mas'aladan oo jihaadka ku saabsan waqti gooniya in loo caqiday u baahan tahay biidn illahi haddaan fursad helno waa ka hadli doonaa jihaadka saxiixa oo saxda ah iyo midka baatilka ah oon jirin oo musamaha beenta oo laiska sheeganayo labadaas insha allah waa kala farqin doona waana ka warrami doona biidn illahi tacaala وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن جنحوا هدي وحن كل حجرنا سورة سورة الأنفال وحن كسر حدنا آيات في صلحها هي مارتي كسر سنة أيام كور رميني اللي هشينتوني معاملة الكفار تلا معاملوني أيضا الله حرمه الشيء قال هذا هدي أي أيجو طلبان فشيس أي دكتور مسلمين تكطلبان مسلمين تيني كأقبلان هو heshiiskaas ay yeelaan Allah subhanahu wa ta'ala amar buu ku siinaya taas ay ka waramaysan arki doonaa hadii musaalaxada ay u talbayaan rasuulkiga ay u raadinayaan khiyaano dadka muslimiinta inay khiyaaraan waxa la leeyahay Allah baa kugu filan oo kaafigaaga wayn janaxu hadii ay leexdaan gaaladii lisalmi heshiis iyo maartay nabadgeliyo xaggeeda ay u leexdaan yani ila salmi wey fajnax leexo adigana nabiyullaahi maxamedow lahaa yani maaragtay salmigaas iyo musaalaxadaasi xaggeeda u leexo fajnax laha ay fajnax ilayha xaggeeda u leexo aqbal qaado weeyaan watawakal tala saaro cala allaahi ilaahay tala saaro subxaanahu wa tacaala innahu allah subxaanahu wa tacaala huwa isagaa asamiicu allihii maqlo addoommadiisa hadalladoodii aqwaashooda mid maqlaya ah alcaliimu cilmi lahoo ogo yacni maaragtay axwaashooda ka warqaba weeyaan marka junuuxa asal ahaan waxaa la yidhahdaa waa almaylowa leexashada ayaa la yidhahdaa waxaa odhanaysaa janaxa arajulu ila arajuli idaa maala ilayhi baa la yidhahdaa ninkii ninkiiba u leexday xaggiisii dhankiisa markuu u leexdo ayaa la odhanaya marka yacni in muslimiinta haddii gaaladu ay ka dalbaan inay la heshiiyaan inay maaragtay ka aqbalaan ay tahay shay matluuba ayay aayaddaasna tusaysaa leanna waad ogtihiin mushrikiinta caam alxudaybiya sanadkii xudaybiya nebigu inuu soo cumraysto uu doonayy waa kuwii ku joojiyey meesha xudaybiye la yidhaahdo uma nabigeena heshiis la galay salawaatu llahi wasalaamu alayh marka ayaga heshiiska aqbaleen nabigeenna wuu la heshiiyey inaan la dagaalamin yani maaragtay dadku isku socdaan waxyaalahaasoo dhan ayuu maaragtay nabigeenna ka aqbalay shuruudii sulxu xudaybiya macruufka ahayd ayuu nabigu la galay salawaatu llahi wasalaamu calayh weliba shuruuddaas qaarkeed saxaabadu qaar waxay u arkayeen madalla inay ku jirto muslimiinta inay dulli ugu jiro ayay u arkayeen laakiin ilaahay fatxi buu ku tilmaamay weeyaan laanna waxa la yiraahdaa heshiiska oo cadowgaada aad la heshiisaa markuu asaga xaggiisa talabka ka yimaado oo ka aqbashaa fawaa'id fara badan ku jirto culimada faa'iidooyin badan ay sheegaan faa'iidada midda koobaad waxa weeye yacni dadku inay amni helaan oo caafiya dagaalkii caafimaad laga helo shay kasta waa waqti kasta kulligii waa shay la doonayo wey laanna dadku markay ammaan helaan dadku waa isku soconayaan waa laisdhexgelayaa yani maaragtay musaalaxada asbaabtaas fawaa'ideeda waa ka mid middaa way sheegaan midda labaad oo faa'iidada yani maaragtay sulxiga ku jiraahay waxaa ka mid a in ay muslimiinta laftooda ku diyaar garoobi karaan sulxigaas intay ku jiraan inay icdaad samayn karaan oo awooddooda dhisi karaan ayuu maaragtay allah subxaana watacaala noo sheegaya fawaaidda ka mid ah ayay ka mid tahay isticdaad inay muslimiintu sameeyaan bay ka mid tahay weyaan waxaa ka mid a in dadkii gaaladii muslimiintu isdhex galaan yani ay isku socdaanoo muslimiintii dacwadooda ay gutaan u gaarsiiyaan gaaladii markaa gaalada inta diinka maqlaan inay qaataan ilaahay qofkuu la doono khayr uu soo islaamo islaamnimada uu qaato waxyaalo fara badan ayaa maaragtay oo fawaa'id ah ayuu leeyahay sulxiga sidaa darteed baa nabiyullaahi maxamed la leeyahay haddii gaalada ay kaa dalabto sulxi la heshiiye marka jawaasu sulxi inay tahay sulxiga inuu bannaan yahay muslimiinta heshiis gaalo la geli karaan ayaa aayaddan laga qaadanaya weyaan wain janaxuu hadday u leexdaan lisalmi ila salmi nabadgelyada xaggeeda iyo heshiiskii iyo sulxigii hadday u leexdaan yani maaragtay gaaladii ay leexdaan salmiga waxaa loo jeeda waa asulxu waalmusaalamatu waalmuhaadana hudmi iyo heshiis iyo cahdi inay dhigtaan oo aysan dagaalamin haddii taa ay ku heshi ay u leexdaan gaalada fajnax leexo adigana nabiyullaahi maxamedu lahaa yani sulxigaa xaggiisa u leexo ayuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala lahaa ay silmigaa xaggiisa u leexo weyaan ilayha baa loo jeeda sulxigaas aqbal oo ka yeel wey watawakal cala allah ilaahay tala saaro maxaa yeele rabbi baa ku ilaalinaayo makrigooda kaa dhowrayo inahu allah subxaanau watacaala huwa isaga asamiicu allihii aqwaashooda maqlaa alcaliimu cilmi laho axwaashooda ka warqabo marka wuxuu ku qabanayaa gaaladaas maadaama xaalkoodii uu og yahay bimaa yastaxiquun waxay awoodaan waxay mutaysteen buu rabbi ku qabanaya kaydkooda iyo makrigoodana allah subxaana wa tacaala wuu celinayaa oo maaragtay wuxuu yeelayaa yajcalu kaydahu fii nuxuuri yani ayaguu ku celinayaa weeyaan marka sidaa darteed allah sidaasuu leeyahy subxaana wa tacaala aayaddaas marka waxaa weeye inay bannaan tahay gaalada in sulxi lala geli karo oo dowladda muslimiin dadka muslimiinta mas-uulka u yihi ay la heshiin karaan wain yuriiduu an yakhdacuuka faina xasbaka allah huwa aladii ayadaka binasrihi wabilmu'miniin wain yuriiduu hadday doonaan an yakhdacuuka inay ku dhakraan oy ku khiyaanaan gaaladii markay sulxiga samaynayaan hadday doonaan an yakhdacuuka bisulxi heshiiskaas inay kugula maaragtay kugu khiyaanan ay doonayaan si aad maaragtay uga joogsato niyadoodan oo dagaalku ay kaga badbaadaan niyadoodana ay ku jirto ballanta inay ka baxaan faina xasbaka allaahu faina xasbaka adiga kaafigaaga midka kugu filani allaahu allah wey nabiyllaahi maxamedu huwa allah alladii allihii wey ayadaka adiga ku xoojiyey binasrihi gargaarkiisa kugu xoojiyey wa bilmu'miniina mu'miniintana kugu xoojiyey wa allafa dumay bayna quluubihim muslimiinta quluubtooda dhexdooda dhexdeeda isku dumay waa allahaas weeyaan intaas waa arrimood buu rabbi kuu sameeyey asagaa horta kaafigaaga ah asagaa nasrigiisa kugu xoojiyey mu'miniintan oo al-ansaar waalmuhaajiruuna asagaa kugu kaalmeeyey ayagana quluubtooda isagaa isku dumay oo walaalo ka dhigay weyan low anfaqta haddii aad bixin lahayd nabiyllaahi maxamedow maa fi lardi ay mila maa fi lardi dhulka muggii oo dahab iyo fido iyo wax lamida haddaad dhiibi lahayd jamiican isagoo dhan ardadii oo dhan muggeeda oo maaragtay dahab iyo fido iyo xoolo ah haddii aad dhiibi lahayd maa allafta ma aad iskuma dunteen bayna quluubihim quluubtooda laabahooda iskuma dhexdooda yani ma aad isku dunteen isma jeclaysiiseen weyaan walaakinase allaha allah baa allafa isku dumay baynahum ay bayna quluubihim quluubtooda ilaahay baa isku dumayoo walaalo ka yeelay weyaan inahu allah subxaana watacaala casiizun allihii amarkiisa ou qaalib yaha weyo qawi ah xakiiman oo xikmo laho yani shay walba meesha ku habboon og oo dhigo waa allahaasi weeyaan aayadda marka waxa weeye waa nabiyullaahi maxamed baa qalbiga loo dejinaya calayhi salaatu wasalaam waxaa la leeyahay haddii ay ku khiyaanaan gaalada markay heshiiska kula gelayaan sulxigaas hadduu ka yahay khiyaano oo ah u diyaar garooba maalintaad xoog yeelataanna ballanta kaga baxa lana dagaalama arrinkaas haddii uu ka yahay gaalada ay ka tahay qalbigooda sidaa ku jiro adiga qalbigooda laguma dirina horta heshiiskaas qaado laakiin waxaad ogaataa fa inna xasbaka allah ilaahay baa kaafigaaga oo midka kugu filan ah inuu kaafigiisa yahayna waxaa tusinaya allah nabiyulaahi maxamed waa u gargaara bader buu u gargaaraa iyagoo tabartooda ay yar tahay oo ducafa ah oo weliba aan soo diyaargaroodin icdaadkoodii runta ah aanan soo qaadanin oo doonaya ciira qurayshin quraysh maaragtay awrtoodii iyo safarkoodii keliya inay soo dhacaan soo qabsadaan doonayey ayay ku soo baxeen ayagoon isticdaad kaamila la imaanin icdaad iyo ribaad ulkhayli midna samayn ayuu rabbi u gargaaray lanna kaswata badrin waxaan ognahay yani maaragtay sida aayadahi aan soo marnay ilaahay inuu meeshaa liyaqdiya allahu amran kaana mafcuulan maxay nabiga ma diyaargaroobin salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasaa in laysku diray labada kooxood qolaba qolada kale loo yareeyey ayaga maqsadkii u soo baxeenna dagaalba maba ahaynba inay galaani waxay rabeen abu sufyaan iyo maarata awrtii oo watay inay la wareegaan bay doonayeen maqsad kaloo ay lahaayeen ma aynan jirin marka allah nasrigiisabuu kuugu gargaaray mu'miniintan ilaahay baa kuugu hiiliyey oo kuugu gargaaray weliba mu'miniintaasoo markoodii hore quluubtooda ay kala tagsanayd laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala kelimat alxaqi uu ku walaaleeyey taas ayuu maaragtay allah tusinaya weeye wain yuriiduu hadday doonaan gaaladii an yakhdacuuka inay ku dhakraan oo ku khiyaanaan heshiiskan inay kugu khiyaanaan hadday doonaan fa ina xasbaka allah waxaad ogaataa ina xasbaka yani maa fa ina xasbaka adiga axadka kugu filani allahu alla inuu yahay allah baa kugu filan wey kaafigaagu waa allah fa ina xasbaka allah huwa allah subxaanahu wa tacaala alladii allihii weeye ayadaka adiga ku xoojiyey nabiyulaahi maxamedow binasrihi gargaarkiisa kugu xoojiyey maalintii bader oo aad hagka daraydeen awood iyo maaragtay ciidan aad haysataan aanan jirin nasrigiisa idinkugu gargaaray wa bilmuminiina muminiintana allah subxaana wa tacaala uu kuugu gargaaray muminiinta halkan waxaa loo jeeda waa almuhaajiruuna walansaar ay nasaraka bihim baa loo jeeda ayagoo kuugu gargaaray allah subxaana wa tacaala marka sidaa darteed ha ka baqin falaa takhaf min khidaacihim wa makrihim makrigooda iyo khiyaanadooda iyo waxay damacsan yihiin ha ka cabsan buu maarata allah leeya subxaana wa tacaala weliba haddana waallafa dumay bayna quluubihim mu'miniinta quluubtooda isku dumay oo isjeclaysiiyey kelimadoodii mideeyey allahaas weeyaan nasrigiisa taa weeyaan leanna waxaan ognahay يعني waxaa la yidhaahdaa yani maaragtay i'tilaafu quluubi اlmu'miniin huwa min asbaabi الnasri aladi ayada allahu biha rasuulahu salى اllahu alayh ali wasalam intay dadka mu'miniinta qalbigooda mid yahay inta ay walaalo yihiin intay isjecel yihiin waxaa weeye wadajirka muslimiinta ay wada jiraan ayaa waxayba ka mid tahay min asbaabi الnasri gargaarka waxa lagu helay ka mid tahay kulama iskhilaafsan yihiinna waa min asbaab dacf sababaha dacfiga keenay ka mid tahay ikhtilaafka iyo kooxa kooxaha iyo maaragtay urur ururada iyo loo gurub gurub loo qaybsamo waa dacfiga dadka muslimiinta oon horan uga soo hadalnay allah subxaana wa tacaala uu naga reebay oo yidhi maaragtay aayaddii aan ku soo marnay waatiicu allaha warasuulahu walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum aayaddaas waxay keenta wuxuu noogu sheegay allah tafaraaruqa inuu maaragtay dahaabi ruux awoodda inay tagto inay sabab u noqonaysa buu rabbi noogu sheegay subxaana wa tacaala marka allah baa subxaana wa tacaala isku dumay bayna quluubihim marka dadkan ilaahay quluubtooda uu mideeyey uu isku dumay oo isjeclaysiiyey waa kuwe yacni waxaa loo jeeda waa alansaar ansaarta lafteeda oo ows iyo khasraj ah dagaal aad u tiro badan baa ka dhexayn jiray qabla alislaam waktigii jaahiligii waa ay dagaalami jireen dagaallo aad iyo aad u tiro badan baa soo dhex maray marka ilaahay subxaana wa tacaala waa uu mideeyey wuxuuna ku mideeyey kelimatu lxaq ayuu ku mideeyey allah subxaana wa tacaala weeyaan kelimada islaamka iyo kelimatu lxaqi ayuu ku mideeyey sida allahba subxaana wa tacala fi suurati al cimraan أن نوغو شيغو كسو مرني واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ولا لدي هلكاس كل نقضي سيدو مارتي الله سبحانه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حديث صحيحين كجرا أن نوغو شيغي مركو أنصار يعني مارتي أي كحمالين غنائم خي غنائم حنين حنين غنيمدودي markuu maartay mushrikiintii waaweyneed oo siiyay asagoo taaliif qulub ula jeedo inuu ku soo dhaweeyo islaamka ay ku qaataan asagoo ula jeedo غنيمدii xunayn laga soo helay markuu siiyay xoogaa ka xumaadeen khudbadii nabigeena uu jeediyay ansaar gooni ahaan uu la hadlay yaa macshar al-ansaar alam ajidkum dullala fahadakum allah bi وعالة فأغناكم الله به وكنتم متفرقين فألفكم الله به كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن يعني وحوير النبي عليه الصلاة والسلام أنصاري إذنكو بادية ميانا إذن هلين الله سبب سيدة أسل إذنكو هنون إنه مسلمين إذن كذلك إذنكو فقراء ميانا إذن هلين إذن إيماني ورب أو إذن داكو أغنية إذن كذلك سبب سيدة إذن كذلك ميانا إذنكو كرتكسن أو متفرقين بل إسلين أيين ميانا إذن إيماني ومركا إلهي قلبي إنه سبسكو دومن سبب سيدة مركا يعني إلهي سبحانه وتعالى كلمة دودواء مديي ويان مركو هذا الكايرة هذا سؤال كستو جيديو وحي أورنجرين الله ورسوله أمان الله ورسوله ساق قلت اسكالب إليه جيرين مارك أيها قلت اسكالب أورنجرين مركا تتك مركا لمديي وقلوب تودا لمديي والأنصار أي لو جيدا أوسي خسرتو علماء قار وحي ليهين وحسوق لكرت إن اسكعام يالو مهاجرين في أنصار تلفتي markuu nabi ilaahi maxamed soo hijroodo maka uu madiina yimid wuxuu walaaleeyay ansaar iyo muhaajiriin buu walaaleeyay ayadana in lagu fasirahay wax dhiba ma laha maaragtay laakiin aayadda siyaaqeeda waxaad moodaa daahirkeeda sidaasuu ku muuqda ansaarta in loo jeedo waallafa dumay allah bayna quluubihim laabahooda dhexdooda oo isku dumay low anfaqta haddaad dhiibi lahayd nabiyullaahi maxamedow maa fi lardi jamiican dhulka dhexdiisa waxa ku sugan oo xoolo ah haddaad bixin lahayd وحلا واحد دحده دلك كسغان او مال اه oo kunuus ah hadaad iililahay si aad dadka u maartay qulubta isku keento ma alafta bayna qulubihim laabahooda iskuma adunteen dad walaalaha isjecelna ma arka dhigteen awood uma leh laan qalbiga ilaahay ma maamulkiis iska la weeyaan walakin sa allah allah wa alafa dumay baynahum ay bayna qulubihim laabahooda dhexdooda allah ayaa isku dumo isjecelaysiiyay diinkiisaba uu ku kulmiyey yani maaragtay kelimatul xaq uu ku kulmiyey wuxuu ku kulmiyey yani islaamnimadaas markay cadaawad iyo baqdaa iyo maaragtay ay dhexdooda ahayd ayuu rabbi subxaana wa tacaala kelimatul xaqi uu ku kulmiyey kelimatul islaam weeyaan inahu allah subxaana wa tacaala casiizun allihii amarkiisa uu haalib yahay haalibun fii mulkihi wa sultaanihi يعني عد كقالب نقوم كرتو كأكان كرتاه إينين جرين أمر كيسا وحو دونا أمباكولا يويا حكيم الله حكمة لويو في, في أفعاله وأحكامه وحو فليو هي مارة وحو حكمنا يبا الله حكيم بو إيهي عزة إلهي وحابة كمدا عزة إلهي سبحانه وتعالى عزيز نمديس وحاكمدا أن جمع بين قلوبهم أن جمع بين قلوبهم وألفها بعد الفرقة markay kala tageen dabadeed inuu qalbigooda mideeyo casiisnimadiisa iyo awoodiisa ayay ka mid tahay weeyaan oo mu'miniinta is jeclaysiiyo yaa ayuha annabiyu xasbuka allah waman ittabacaka min almu'miniin yaa ayuha annabiyu yani nebiyow cidda lala hadla waa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam yani sifada sifatu nubuwa ayaa lagula khitaabaya yaa ayuha annabiyu nebiyow oo nabiyullaahi maxamed loo jeedo xasbuka adiga kaafigaaga mid axadka kugu filani الله الله وياه حسبك الله ومن أحد ندك ضدنا أحد كفلني الله الله وياه تكاس اتبعك أبيك كراعي ومن المؤمنين مؤمنين تكمدا ومن اتبعك ضدك كراعينا كافغودي الله وياه ومن المؤمنين مؤمنين تكمدا وياه marka adiga iyo dadka ku raacay labadiinaba oo mu'miniintii ah كافقين والله الله ضائد كفلا معناها معنى كجديسا علماء بعض العلماء والمفسرين تكملوا حيكون فسران ومن اتبع كذا وحيكدقان وفي محل رفع بالعطف على اسم الجلالة على اسم الجلالة اسم الجلالة أو حسبك الله أه أيا ومن اتبعك لغو عطفا معناها هذا مرنما معنى كلويا مركي لغو عطفا ومن اتبعك الله لغو عطفا وحو نقنيا يا أيها النبي النبي حسبك الله الله با أحدك قفلا أه ومن اتبعك ذاتك كراعين ويكوف إليهين ومن المؤمنين مؤمنين تيئة ذاتك مؤمنين تيئة أيضاً أيضاً حسب قادي كافي قادي ويان لبدا معنبا مفسرين تويشينا معنى هروحا كبقنا يقفك يعني ما أردت حسب يدي كفاية للسيئي والله كليوي أذيك يدتك كراعين الله ما يكوف لنوي معناها الدنبانة أذيك waxaa kugu filan allah iyo dadka mu'miniinta xasbigaaga labada macnaba laba macno ay culimadu sheegaan macnahan dambe oo hadii la yiraahdo wamani tabacakada waxa way waxay taala fi maxall rafci way godan tahay oo allah da lafdul jalaalaha godana lagu cadfay marka la yiraahdo macnahaas buu noqon waxaana kamida culimada ku fasirtay حسن البصري وغيره بوكلي حسن البصري تابعيgaas mufassirka ayaa kamida dadka ma aragtay macnaha ku fasiray sida qurtubi uu soo guurinaayo macnaha kaleetana yani waxaa maray culimo kale ayaa mar sida maaragtay caamir shacbi iyo yani cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam iyo yani maaragtay cataa lkhuraasaani ayaa macnaha kale maray oo waxay leeyihiin yaa ayuha nabiyu xasbuka allaahu allah baa kugu filan waman itabacaka dadka ku raacayna allah baa ku filan oo min almuminiina muminiintii ah macnahan dambe markaan qabanno oo wamani oo maaragtay ah yani in xasbinimada allah keliya la siiyo oo asaga nabiyullaahi moxamed iyo mu'miniintiiba inuu kaafigoodi yahay macnahaas markaan qaadanno macnahaas bay aayado fara badan oo qur'aanka ka mida ay tusinayaan macnahan dambe yani laba macnaa sheegnay in aanan maaragtay laga dhigo يعني ما عرفت محل هذا في محل خفض بالعطف على الضمير الذي هو الكافر يعني ما كان براهن يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبع كذان وحن كبقينا في محل رفع المتعل في محل الخفض بان بقينا وحن لقو عطفيا ضميرك حسبك كجر وكافك أكو عطفينا كافك سمحوية ومضاف إليه سما مضاف إليه ومجرور وهو سبقية halkaasaa ku cadfayna marka xasbuka allah baa kugu filan waman itabacakana ilaahay baa ku filan weeyaan macnahaas dambe oo caamir shacbi iyo maaragta cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam iyo cataa lkhuraasaani ay ku fasirayaan ayaa nusuusta qur'aanka ayay tusinaysaa bilistiqraa ayayna ku tusinaysaa markii la tatabucay macnahaas markii la raaraacay macnahaasay tusi oo ah alxasbu waalkifaayatu lilahi waxdah xasbiga kifaayada ilaahay bas iskale ahad kale la wadaaga ma jiro marka waxa la mid ah quraanka suuratu tawba ku arki doona allah oranayo walaw annahum radu ma aataahum allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna allah sayutina allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila allah raghibun firi ayda xasbiyada ilaahay baa loo soo kifaayada ilaahay iskale allah kaliya kugu filan baa oranay يا أيها النبي ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله اتيانك محلسي الله رسولك سبع وحبي سينيا يعني. وحدي نستوي إليه وقالوا حسبنا الله حس يعني حسب النمذن إلهي بسألو داي حسبنا الله نبينا اللقمة رسول مجد سيتينا الله من فضله ورسوله اتيانك مركي لقحد لي الله رسولك سبع والله شيء مركي حسب النمذن إلهي إنه ليه آية ذاتا كتسينيسو يعني وحل فجعل فجعل الإيتاء لله ورسوله وجعل الحسب له وحده كلي بأس كله ما أورن أرنين الله ما أورن وقالوا حسبنا الله ورسوله ما إنن به حسبنا الله ورسوله ما إنن أرنين بل الله كلي حسب النمذي لسيي ويا رسوله كغاز كفاية وحلم الكفاية ذا في سورة الزمر وكال الله محوليا أليس الله بكاف عبده كفاية يو ياحد كسكله الله بقى دونك سكفلا عد كلا لو مشيئين أيضاس وحلو خاسية لك كفاية الله كليها لو قونية لو بل الله سبحانه وتعالى قد كتلسهر فإنه كفلا يعي أي اسكو أماني الله سبحانه وتعالى وليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه في سورة الطلاق saa kaafigiisa oo ku filan baa la odhan xasbiga cid kaloo la raaciye ma jiro waxaan arkaynaa fii suurati alamhaal ayaan ku soo marnay allah odhanayo yani maarata hadeertan aayaddan aayaddii ka horraysay wain yuriiduu an yaxdacuuka maxaa la yidhi faina xasbaka allaahu cid kaloo la raaciye ma jiro allah baa kaafigaaga baa layidhi cid kaloo lagu daray lama arka weeyaan marka yani تأييدك إيه أيضا صحيح رسارتي إيه حسبك فهو الذي هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين تأييدك وحال سي مؤمنين كأي الله بوي وذليه لكن حسب لماذا حسبك الله عليه إلهي كليها لو خصصي ولو دعيه ويان في سورة آل عمران ما قصوا مرني الله أرمي مركي غزوة أحد غزوة أحد مركو الله كو الرمي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا حيرا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فكر لو قدر حسب النمدي إلهي لما أركه يعني وحي أكل إيالين حسب النمدي كفاية الله كليا لو قولي إيالا مرك إلهي بعد أدومدي سأحك كفلان أه في سورة التوبة آخر كذا نكو أركض لنا آيات آيات لمدة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يعني ساسه رب أرندونا وأركينا حس... فقل حسبي الله حكلوا للرعية مرعا ويا مركا معناها آيات النصوص أي شاهدوه يقريسا معناها هورنا ده معناه وانا سنوي لكن إن معناها لو دايو أي قرآن كذا تسينا حسب النماذا إلهي كليه إلا سيو وأنا عدك لو قدرين أيو تسينا يا ويا إسلا معناها لفتي سهدا أن كوفا سرني إن حسب النماذا كفاية كافي النماذا إلهي إنه كله كوفي ليهي إن لو دايو علماء قار كميد آه وحي ليهين ويضعيفيان حق عضفك مركا لو عطفيه عضفك فإن حسبك الله كافكاس ومجرورة إن وح لو عطف أيضا حرف جار لسوء العلنين حرف جار في أن لسوء العلنين وحي ليهين هو قول ضعيفة علماء أو النحوذة أم علماء العربية إن بدن أو كميدنا ويضعيفيان ويضعيفيان إلا يراه حسبك الله الله با kugu filan waman dadna Allah ba ku filan leeyraado oo lagu cadfo kaafkaas oo mudaf ilayhi majruurka fi mahall jar laga dhigay faxilay waa qowl dhaif oo laana xafid jarki lama soo celini waxa laazim ah inay la soo celiyo sida ibn malik fi khulasatihi oo ku oranayo وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل ابو اورناي يعني ساسو ليه خافض حرف وحوس دغا سو علنتي او سو لابشدي او سو لابتو marka maaragtay damiir damiir khafd lagu cadfayaa in xarf cadafki xarf jirki la soo celiya kan suucida laazima buulee laazima laga dhigo saasi oranay laakiin culimada badan ayaa ka jawaabta qowlkaas oo oranayso way banaan tahay ayadoo khafidka aan la soo celinin ayadoo aan xarf khafdigi la soo celin in lagu cadfahay inay banaan tahay ابن مالك لفتساب كميدا ددك قبو oo oranay in xarf xarf xarf qafdiga xarf xarfki oo xarf qafbaha in la soo celiyo wax laazima ma ahan boo oranay isaga laftiisa laana baytkaas ma ku sheegay oo yiri ma aragtay wuud khaafidin la da'afin ala ضمير خفض لازما قد جعل مركو يري وحو كردي بيتك كخيو كردي يري وليس عندي لازما اذ قد اتى في النثر والنظم صحيح مثبت ابو اورناي وليس عندي لازما ما بقى هذا لازم من حرف خفض لسوء الحليو ليه أكتيد لازم كما محايا إذ قد أتى في النظم والنظر الصحيح مطبق نظم وكو يمد قبل وكو يمد عربت ولا سو قوري نصر وكو يمد عربت وقرآن كي وحلا مدى وكو هبلي مركز سيدا درتد وحوليه هاي مصعون يبو ماركي يعني وحوليه هذا كالكليل لما أورنكر مركز معناها هو معنى صحيحة سيدا لو دايو كو ونفسيه هويا إن حسب يد إلهي لو دايو معناهasna khaafidnimada oo fi maxal khasb laga dhigay lagu cadfayna waxa uu madbayso waa banaanta ayadu khaafidka la soo celinin waa shay iska jaa'iz weeyaan ya ayuha nabiy harrid almu'minina ala alqital in yakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200 ya ayuha nabiy nabiy mar labaad baa nabiga kaleey salaatu wasalaam sifadiisa nabinimada loogu dhawaaqaya ya ayuha nabiy nabiy wa nabiyullah muhammad kaleey salaatu wasalaam harrid almu'minina مؤمنينتي كبوري وكترترسي على القتال جهات كترترسي دغالك جهات إني قلان جعليسي أو كترترسي محيالي إن يكن هديهين منكم idinka ay idinka mid yihiin cishruuna labaatan labaatanka oo saabiruuna kuwa sabrayo ah oo ixtisaab ilaahay weydiisanaya sabirna la imaanaya haddii ay idinka mid yihiin yaklibuu way adkaanayaan miatayn laba boqol bay ka adkaanayaan labaatan nin baa laba boqol ka adkaanayso macnaha calaa qof waxaa ku soo aadayo toban qof halkii qof toban qofa ku soo aadayso way ka adkaanayaan laba boqol oo gaalo ah يعني لباتن مسلمين بك أتكاني سبولي الله بأورني سبحانه وتعالى وإن يكون هديهين منكم إذنك إذن كمديهين مئة بقل أصاب مئة بقل إذن كمديهين بقل في صدوك روا صابرين وصابرين واحتساب ويديسان إياه يغلبوا ويأتكانيا ألفا كن من الذين كفروا كوي قالوا بكمل كفارتها أي كأتكانيا يعني كيبا طبعا كسو آذي سويا لباتن كيبا يعني ما أرتي يعني وحا كسو آذي لباتن كي مؤمنين تكمي دبا وحا كسو آذي سلام بقول وقفا كسو آذي سويا وقال لي كمي تهويا سبب وقعد كان يانا يعني مركو رب ليه يغلب مئة يعني يغلب ألفا من الذين كفروا سبب وقعد كان يوامحي بأنهم بسبب أنهم كوا كفارته قوم ضد إنيهين sababteed bay uga uga adkaan uga noqonaya uga adkaanaya qomko la yafqahuuna aanan wax ka saynanun fiqhi iyo cilmi midna aan lahayn ayay kaga adkaanayaan way maadaama ay sadad wax garanaya ahayn sidaas bay kaga adkaanayaan ayadan waxa weeye waa tahriidka in maaragtay nabiyullaahi maxamed dadka inuu ku booriyo oo saxaabadiisa iyo dadka mu'miniinta al-jihaad fi sabiilillah inuu ku tirtirsiiyo ayaa la amraya weya ya ayuha nabiy nabiy harid almu'minina ala alqital halkaas waxa ka qaadan karta jihadku markuu talab yahay jihadku markuu talab yahay laana jihadku waa la qaybiyaa jihad dafciya oo marka ayni la yiraahdo oo waajib noqonayo markii adiga lagu soo duulo lagu qabsado is difaacdo oo ayni oo waajiba iyo mid talabi oo adiga aad gaaladii raadsanayso labadaas loo kala qaado markuu jihadku talab yahay waxa weeye in ay lagama maarmaan tahay cid madaxaho maamusho in la helo ayay aayadda tusinaysaa weeyaan maxaa yeelay nebi maxamedaa lala hadlay waa qaa'idkii ama rasuulkii ummaddan loo soo diray waxay tusinayaa ummadda muslimiinta inaysan fawdo ahayn fawdo iska socoto inaysan ahayne jihaadka markay gelayaan jihaad nidaamsan oo madax leh oo awaamirtu meelay ka soo baxda leh yacni hadday silmi tahay cid qaadanaysa leh haddii dagaal la joojinayo cid qaadanaysa leh haddii la gelayo cid amraysa ay jirto in laga qaadanayo yani aayaddan baa ka mid ah lanna nebigaa laleeyahay ku tirtirsiyo oo ku boorri baa lagu odhanaya waa noogu imaan doontaa isla suuradda dhexdeeda yani maaragtay allah odhanayo aayaddii maxay ahayd suuratu tawba noogu imaan doontaa insha allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruun infiruu fii sabiili illahi saaqaltum ila alard saasaa la odhanaya إذا قيل لكم على ليه هدي ليدين إلى انفروا marka waxay tusinaysaa in amiir oo jiro madax oo jiro oo dadka amri karo oo amar siinayo marka dad baa maaragtay zoobaca ka kiciyo oo asmaac ayaga dana gooniye leh arinta buuq ka kicinayo oo dadka muslimiinta dad fawdawiyiin inay noqdaan ka dhigay waxay leeyihiin walbo nabigu waxa leeyahay faqatil fi sabilillah kaliya saftaada qaada dagaal sunnada nabigana kuma durarsanin يعني ما رتي نبي نبي الله محمد كتاب الله كسو دجينا كما جيرو هل قفو كلغا انت قادتد ما رتي قريغا غرب كسار صباح دغال قال مال كسو ارت الله ما سنه نبينا كما من كتاب الله كما ايمانين ويه marka fawdan islaamku ma ogola waxay u baahan tahay madax inay meesha leedahay kala dambeyn maxaa yeelay haday dadku garba siman noqdaan waad ogtiin umadan madax lahayn ma dagaalami karto mana guulaysanayso dad aanan maaragtay maamul lahayn oo kala dambayn lahayn nasri guulna heli maayaan bal xataa ilaahay hadduu u gargaaro cadowgooda uga gargaaro ayagaa isku soo noqonaya barri isbaabi'inayo markay toban kooxood iyo labaatan kooxood ku dagaal galaan ayagaa naga iska dhigaayo waana sunnada sunnada kowniga oo ilaahay khalqigiisa uu kula mucaamaloodayn ka mid tahay weeyaan yaa ayuha nabiyu xarid almu'miniin mu'miniintii ku boori cala alqitaali jihaadkii ku boori markaasaa gaaladiibaa loo taqliilinaya waxaa la leeyahay in yakun minkum cishruuna saabiruun labaatan saabiriin ah hadday idinka mid yihiin yaqlibu miatayni laba boqol bay ka qaalib noqonayaan ka adkaanayaan wain yakun hadday yihiin minkum idinku idinka mid yihiin miatun kun oo saabir yani miatun boqol oo saabirad ah saabiriin hadday idin kamid yihiin yaqlibu way adkaanayaan alfan kun oo min aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa ayay ka adkaanayaan marka macnaheedu waxaa weeye halkii qof yani labaatan qof ayaa ku soo aadaysa weeyaan qofkii labaatan qofood ayuu maaragta muslimiinta waxaan ujeeda toban qofood baa qofkii kusoo aadaysa qofkii toban qofood baa kusoo aadaysa weeyaan labaatankii qof oo muslimiinta ka mid ahna yani laba boqoloo nin baa kusoo aadaysa gaaladii ah sababta waxaa weeyaan muslimiinta ilaahay ou darajadaas u gaarsiinayo qofka muslimkaa markuu dagaalamayo waaba janno doon wey jannuu doonaya inuu dhintada isagaa rabo jannuu doonaya sawaabbuu ilaahay ixtisaabbuu weydiisanaya ajri buu rabaa shahaado inuu helo buu qofka muslimkaa doonaya weeyaan amaa kaafirka yani wax shahaadou doonaya ma jiro duqyaan iyo qooq iyo kibir unbuu u dagaalamayaa iyo inaad adduunka ku kor noqo keliya maarata doonayaaye shahaado iyo dhimasho ma doonayo mana rabo weeyaan sidaa darteed ba marka muslimiinta ayaa ilaahay subxaana watacaala u leeyahay yani intaa markay isku yimaadaan waad ka awood badinaysaan weyaan waad ka awood badnaanaysaan buu rabbi leeyahay biannahum bisababi annahum kufaartii qowmun dad inay yihiin laa yafqahuuna aanan fiqi iyo cilmi midna lahayn ayay maaragtay sababtaasi ku ahaatay bal aan aakhare rajo ka qabin iyo maaragtay aanan sawaab ilaahay aanan doonaynin bal hamigooda adduun kaliya uu yahay inay yihiin sababkeed baad uga qaalib noqonaysaa al'aana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa aayaddan yani sida imaamu albukhaari fii saxiixi uu ku warinaayo can ibni cabbaasin radia allahu canhu wuxuu leeyahy lama nazalat hadihi alaaya aayaddan hore ya ayuha nabi xarid almu'miniina cala alqitaal in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibu mi'atayn ila aakhiriha aayaddaa markay soo degtay shaqa daalika cala almuslimiin muslimiinta arrintaas way degtay see hal qof keliya oo toban qofood u waajihi kara oo uga hortegi kara oo inuusan ka cararo aan la ogolayn inuu ka cararo aan la ogolayn marka macnaheedu waxa weeye inuu wuxuu dili karo la dilo ama asaga uu maarata ilaahay guusha uu siiyo ama meesha lagu dilo intaas u weeyaan marka shaqa daalika cala almuslimiin arrintaa muslimiinta way ku adkaatay markaasaa fanazalat aayat takfiifi aayaddan dambe oo aayat takfiifa ayaa soo degtay buu odhanaya allah sidaas buu imaam albukhaari cabdullahi bn cabbaas uu ka warinayaa sanadkiisa uu ku soo saaray al'aana haddadan la joogo waktigan ayuu khafafa allaahu allah uu fududeeyey cankum idinka uu idinka fududeeyey haddii aa mu'miniintii tihiin yacni cadadkii oo ah halkii qof in toban qof uu la dagaalamo ihi ayuu rabbi idinka takfiifiye oo idinka fududeeyey wa calima allah wuu ogaaday horena waa u ogaa cilmigiisa asaliga anna fiikum dhexdiinna inuu ku sugan yahay dacfan taag darri inaad ka taagtaran tihiinoo yani can qitaali cashara toban qofood la dirirkood yani maaragtay ama boqolkii nin can qitaali can qitaali alfin kun inay la diriraan inaad ka taag daran tihiin ayuu rabbi ogaa oo cilmigiisa azaligaa ku ogaa marka hadday sidaa tahay allah takfiifuu idiin sameeyo waa idiin fududeeyey maxaa la yidhi fa in yakun hadduu yahay minkum idinka uu idinka mid yahay miatun kun kunkaasoo saabiratun kuwa sabraya ah miatun boqol deh fa in yakun hadduu idinka mid yahay minkum idinka miatun boqol oo saabiratun sabrayso boqol sabraysa haddaad tihiin oo ixtisaab iyo sawaab ilaahay weydiisanayaan yaqlibuun way adkaanayaan boqolkaasi miatayni laba boqol bay ka adkaanayaan marka qofkii meeqo qofoo ka hor imaanayso laba qofood baa u imaana meeshii tobankaad ilahay waa ka fududeeyey cadadkii tobankaabaa laga fududeeyey waxaa looga dhigay laba qofood bes yaa laga yeelay wy wain yakun hadduu yahay minkum idinka idinka idinka wain yakun hadduu ahaado minkum idinka idinka midii minkum idinka hadduu idinka mid noqdo alfun kun kun haddaad tihiin wey yaqlibu kunkaas way adkaanayaan alfayni laba kunay ka adkaanayaan waa intii u wey qofkiiba laba qofaa ku soo aadaysa wey maxaad ku adkaanaysaan biidni illaahi allah idankiisa iyo nasrigiisa iyo gargaarkiisa marka iraadadiisa ou doono ayuuna aad maaragtay kaga guulaysanaysaan weyaan wallaahu alleh maca asaabiriina dadka saabiriinta ayuu la jirkooda yahay dadkaasuu rabbi la jiraa subxaanau watacaala waa taas weeyaan marka aayaddan markay soo degtay dambe al'aana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa ila aakhiriha imaamu albukhaari wuxuu warinayaa can cabdillaahi bni cabbaasin wuxuu leeyahay cabdullahi bni cabbaas لما نزلت هذه الآية آية التخفيف مركي إسودتي كتب الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة ألا يفر آية هروي ولا عشرون من مئتين يعني تاس وآية هربا مجيداوية مركان يعني وحو ليه هذا وحنجد عبد الله بن عباس لقى وريه oo Abdullah ibn Abbas uu leeyahay markii ay yaani maartay aayadan soo degtay ayuu wuxuu yiri man farra min ithnayn min ithnayn faqad farra ومن فر من ثلاثه فلم يفر يعني wuxuu leeyahay qofkii laba qofood muslimiinta kamid ilaahay uu ku waajibiyay inuu laba qofood uusan ka cararin laba gaala marka iska hortimaadaan hadii aad ka cararto qofkaas waa cararay bal oranaya qofka laakiin saddex markay noqdaan ka cararay muusan cararin laana awoodoodu wax ka badan wax ka badan lagu ma kallifin labadaas qof aad dusha la idinka saaray weeyaan marka muslimiintu haday gaalada midlayhim ay yihiin laba laabkood ay yihiin muslimiinta haday ku yihiin gaalada laba kun yihiin inay baqdaan marna lama ogolo weeyaan laakiin haday laba laabkood ay ka bataan culimadu waxay leeyihiin jaaz al-firar ku banaanta inaad carar laana inuu qofku dhinto kaliya ma haddii cadadkii muslimiinta ay laba gaalada cadadkoodii laba laab uu ka bato uu kasii tiro bataay oo marka ay cararaan wax dhiba ma laha inay waa u bannaan yahay inay cararaan wax mushkilo ahoo maaragtay ay arrintaasi leedahay lama arko weya marka meelahan aayadda hore iyo aayaddanba yakunta waa unkaanadii oo naaqishada ahayd minkum taasna khabarkeedii oo muqadaman ka dhigeynaa fii maxal fii maxal nasbin yacni cishruunada iyo mi'atunta iyo ألفك يقواسنا أسماء يكون بي وذا نقونا كل بي وكان الذي ترفع الاسم تنسب الخبر أي وذا نقونا يا مويا الآن هبدا أي وقت جن لجوجو أي خفف الله الله فذي عنكم عنكم حقينا أي عدد كي يترد إذا كفوا ذي وعلم هو أجابي قريب إلهي أوجا وعلم إلهي وأبو أوجا وعلم أولا أن فيكم لحدين إنه كسبيعي ضعفا تعذروا inaadna yani nin idinka idin ka mid ihi toban qofood uusan waajibi karin ayuu rabbi ogaaday inaad taa ka daciifsan tihiin buu rabbi ogaa sidaa darteed ayuu rabbi wuxuu idinku waajibiyey halkii qof inuu laba qofood oo gaalada ka mid ah ou ka hortago u qaabilo ayaa idinku waajibiyey wey fain yakun marka hadduu ahaado minkum idinka mid idinka mid kuwa idinka mid ihi miatun kun haday miatun boqol hadday noqdaan boqolkoo saabiratun kuwa sabraya ah يغلبوا وأتكانيان مئتين لما بقول بك أتكانيان وإن يكون هذي أهادان منكم إذن إذن كمذي ألف كن كن كاس يغلبوا وأتكانيان ألفين يحيك أتكانيان لما بقول بك أتكانيان بإذن الله الله سبحانه وتعالى إذن كيس إرادلي سأيين كذا أتكانيان أيضا بإذن الله وحيك سنة سادلين علماته وحوي فهو إعلام بأن الغلبة لا تقع إلا بإذن الله أتكان شبه هذا إيمان عيسو إنانا أي سدع كرين إلا إله إذن كيسون بكل عيسو مركو ربي أقل هذا أي قلنا أتكان عيسو هذه أدنى ربي دونين هذونا الله دونين ما أتكان كر قف ما قف ما أرتك ما أتكان كرويا والله الله مع الصابرين ذلك صبره معوذ أيوه هذا وحو كلجي عن مدك أيذي أيوه وقرقار أيوه معيضان وحل لو جيدا سدان إن بدل كسو هذا الميت ومعية العون والنصر والتأييد لا معية ذاته إلهي ذاته سو معيس كليه معها وحق قرقارك هي كالمدى هي قرقاردة أي رب سبحانه وتعالى أو مارك معه اليهوية محايا لي وحال هذا لأن من كان الله معه لا يغرق قف إلهي أولا جرياك أكانكر إذن كما أكانكر تويا ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسهن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ما كان يعني ما أهان يعني ما يصح وما ينبغي بلوجينا ما أبونا وحبعينا ما أها وحصور قلنا ما أها للنبي النبي ما أهان وحك أنصحي ما أها وحبعينا ما أها أن يكون إنه أهاذو له النبي قاس إنه أهاذو أسرى كو الله سوق فاشي inay maartay ay u ahaato gaalo oo soo qafaasho hatta yufkhina inta uu ka qallajiyo oo qatl iyo dil oo kaga qallajiyo kufaartii fil ardi dhulka dhexdiisa yani ilaa uu maartay harkajiyo qallajiyo ma arkaysaa inuu soo qafaasho oo yani maaragtay oo dad la soo qafaashay oo markaa uu furto oo xoolo ay ka qaataan wax suuragala ma aha turiiduuna ma waxaad doonaysaan carad addunya adduunka dheeftiisa iyo birbirkiisa dhaldhalaalkiisa oo admaal ah miyaad doonaysaan wallaahu allana yuriidu alaakhira ay yuriidu bikum alaakhira allahna uu aakhira idinla doonayo tawaabkii iyo jannadii uu idinla doonayo ayadoo allah jannadiisa iyo tawaabkiisa uu doonayo miyaad idinku doonaysaan adduun keliya inaad heshaan marka xoolaha aad maaragtay yani aad furashada ka qaadanaysaan weyaan wallaahu alle casiizun allihii amarkiisa uu maaragtay qaalib yahay wey xakiimun oo xikmo leho wuxuu jidaynayo dhan xikmo u leh wey ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض مركا إيه يعني آيدا الله سبحانه وتعالى وحون لوغو شيغيا علمادنا نو شيغان سببتا اي كسو دغتي ما ركتي اني تahay mucaataba dagaalid nabi ilaahi maxamed alayhi salatu wasalaam iyo dadkii mu'miniinta ahaa ee maalintii badar gaalada markay soo qafaasheen mushrikiinta xoolaha ay ka qaateen fidyadii iyo furashadii laga qaatay lagu canaananayo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii mu'miniinta ahaaba sida imaamu muslim fii saxiixii uu ku warinaayo xadiida cumar bn khitaab radia allahu canhu wuxuu leeyahay cabdullaahi bni cabbaas baa wuxuu leeyahay markii gaaladii yani muslimiintu ay soo qafaasheen lanna ilaa toddobaatan yani waa tan gaalada laga soo qafaashay toddobaatan baa laga soo qafaashay markii laga soo qafaashay buu nabigeenna wuxuu yidhi yani maaragtay wuxuu la hadlay abubakar iyo cumar buu la hadlay abubakar iyo cumar wuxuu ku yidhi maa tarawna haaulaai alasaara aw ilusaara labadaba waa la yidhaahda kuwaan lasoo qafaashay maxaad arkaysaan maxaad ra'yi yeenaysaan bal igala taliya toddobaatankaan aan soo qafaalin maxaanu ka yeelnaa abubakara marka wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah hum banu lcammi waalcashiira waa ilma adeertii waana qaraabadii laba quraysh way dadkii la soo qafaashay waana dadkii qaraabadeedi araa an ta'khuda minhum fidya takuunu lanaa quwatan cala alkufaar waxaan arkayaa inaad furasho ka qaaddo xoolo inaad ka qaaddo si berrita annaga xoolahaas aan hub ugu gadanno dhaqaale aan ku yeelanno gaalada aan iskaga dhicinno awood aan ugu yeelanno tan labaad facasa allaahu an yahdiyahum ila alislaam waxaa la arkaa inuu ilaahay dadkaan hanuuniyo muslimiin oo ka dhigo oo diinka ay qaataan marka anigu ra'yigaas baan arkaa buu yidhi markaasuu nebiga cumar bin khataab u soo jeestoo yidhi maa taraa ya bna alkhataab adigana maxaad arkaysaa buu yidhi markaasuu yidhi qultu laa qultu laa wallaahi yani yaa rasuula allahi maa ara aladii ra'aa abu bakrin ra'yiga abubakar u arkay aniga ma arkayo buu yidhi ra'yi ka duwan baan arkayaa buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi walaakinii araa an tumakkinanaa fanadriba acnaaqahum inaan noo dhiibto oon gaaladan madaxa ka gurnoon layno taasaan aniga arkayaa buu yidhi inaan layno baan arkaya markaasuu yidhi fatumakkina caliyan min caqiilin fayadriba cunuqa cali ibn abi aalib walaalkii caqiil inaa u dhiibto oo madaxa ka gooyo watumakkina xamzata min alcabaasi fayadriba cunuqa xamzata ibni cabdilmutalib ibni cabbaas ibni cabdilmutalib oo nabiga adeerkiisa in loo dhiibo madaxa ka gooyo ayaan arkayaa buu yidhi watumakkinanii min fulaanin mid qaraabadiisa ahna ou leeyahay aniga inaa ii dhiibtay hebelna fa adriba cunuqahu aniga midka qaraabadeedana annaha madaxa ka gooyo wax kaloon arkaya ma jiro maxaa yeelay fa ina haaulaai a'immatu lkufri wasanaabiidu kuwani waa ru'asadii madaxdii gaalada kufriga madaxdiisii wey marka sidaa darteed inaan maaragtay axsaan marna loo gelin ayaan maaragtay anigu doonayaa buu ra'yigaasaan arkaya marka wuxuu leeyahay fahawaa rasuulu llahi sal alla alay wasalam qaala abu bakr walam yaxwi ma qultu cumara odhanay nebiga wuxuu jeclaaday ra'yiga abubakar kaygiina ma uusan jeclaanino waa ka tegey buu yidhi markaasaa maaragtay wuxuu leeyahay cumar bin khataab aayaddaanaa marka soo degtay markay soo degtay subaxii markii maalintii labaad la gaaray ayaan nebiga u imid buu yidhi faidaa rasuulu llahi sal allahu alay wasalam wa abu bakrin yabkiyaan markaa nebigii abubakar isaga joogaan u imid labadoodaba ay oynayaan way oynayaan markaasaa waxaa yidhi yaa rasuula allah akhbirnii min ayi shayin tabkii anta wa saaxibuk adiga iyo saaxibtaada waxaad ku oynaysaan gooyinta idinka keenay ii sheeg baan ku idhi fain wajadtu bukaa'an bakiitu wain lam ajid bukaa'an tabaakaytu libukaaikuma haddii aan يعني wax aan ku ooyo aan arko ii sheegtaan waan ooynaya hadaanan helin waxaan ku ooyana ooyinta idinka aad ooynaysaan baan la ooynaya buu waa isla kiin ooysiinaya marka ii sheega buu waxa ma arag taasoo nabigu u sheegay aayadan inay soo degtay yani maaragtay uu leeyahay weliba asxaabta qaadashadii aanu qaadanay fidyadii aan mushrikiinta ka qaadanay buu rabbi subxaana watacaala aayaddan noogu soo dejiyey ilaa ummadayda cadaabkii loo soo bandhigay yani mid uu uga dhow yahay yani cadaabkooda adna min haadihi shajara buu leeyahay geed agteeda nebigu u dhawaabuu ishaaray uu yidhi cadaabka geedkan sokadiisa laii soo dhigay marka sidaas darteed ayaan la oynaynaa hadalkaas ayuu maaragtay يعني عمر عمر بن الخطاب نبي الله محمد كيري marka sababta aayada ku soo degtay waxa weeye waa qaadashadii ay fidyada ka qaateen mushrikiinti ila waxaan aragnay inuu ra'yi Abu Bakar qaatay mid maartay laga qaado maartay 4000 mid 3000 laga qaado mid maartay mid wal xeel kara laga qaado ila markii dambe la yiraahdo qolada aan waxba xiri karin maadaama reemaka dad wax qora ay ahaayeen reemadiina inay dadkooda qoraalka baraan oo maaragtay looga dhigo fidyadii hadduusan wax isku furto oonan heli karaynin marka aayaddaas sidaas kusoo degtay ayay leeyihiin maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asra maa kaana linabiyin maa kaana yani maa saxa wala istiqaama wey wax saxay wax ansaxayo ama toosan ama habboon midna ma ah wamaa yanbaqii walaa yaliiq wax u suuragal ah ma ah linabiyin nebi suuragal uma ah mana u habboona an yakuuna lahu asraa in ay u ahaato kuwa la soo qafaashay marka an yakuna qiraa'atu jumhuur wa laakin abu amr wuxuu akhriya an takuna lahu asra bitab wa akhriya an takuna lahu asra inay maartay kuwa la soo qafaashay u ahaadaan al asra waxa la yiraahdaa waa jamcu asir sida qatla oo jamcu qatil oo kala ah iyo jarha jamcu jarih oo kale loo yiraahdo marka asra waa lagu jamciyaa waxa kale lagu jamciyaa usara waa lagu jamciyaa asiirka usara waa lagu jamciyaa usara hamzadu la gado iyo in la kordhigo asara la yiraahdo labadaba waa sabit weeye waa sugan tahay weeye marka ma kaana lin nabiyyin an yakuna lahu asra in dad la soo qafaashay ay nabi u ahaadaan wax suura gal ah oo marka fidiyo uu ka qaataa loo jeeda ma dhacayso hatta yudkhina fil ardi hatta yudkhina يعني حتى يدخن في الأرض إلى أو ماركتي يعني كفرقي أو محالي لهذا يعني أو كحر كجيو كقلجيو ملك دحديس أو كقلجيو الإدخان هذا وحالي لهذا إدخان كعلقاء هان وحالوي لهذا وكثرة القتل والمبالغة فيه بالي لهذا كثرة القتل والمبالغة فيه دلك أو أدلو وحيل ديرا معناها قال حتى قبطان يعني وإن الليسان إن الجشان وي ما إن سوق فارتان ما إن أنت سوق فارتان كنستان أو مركز آد هدنا حولك قادتان كما أهم بالليل مر حداد سوق بطان وإن الجشان بالوجه ذا سلا أصبو مارك أيضا أرميسا وحلو عنانا يا مركز قفالة شبع سوق فاشان حتى يدخن في الأرض حتى يدخن في الأرض تاسا لوجه ذا إدخانك وحانري وماركتين يعني قالوا إلا الله يا لو جيدا ساسا لهذا لأن عرفوا حين هذا أدخل أدخن فلان في هذا الأمر قال لي أدخن فلان في هذا الأمر هذا منك اللي يرى هذا أرن كان أي كحل بيراده إذا بالغ فيه مركو كحل بيراده آد أو مارت قتل يدلك أسمى يبالي وكحل بيراده أما أمرك أو كحل بيراده معناها وحلو جيدا حتى يذل الكفر ويقل حزبه ويقل حزبه إلى أو نبياسي قال هذا أو دليو أو مارت حزب الكفار أو مارت يريو إنه سوق فاشبه ما أهم بالليه مركز اللي تريدون موحى دونيسان عرض الدنيا الدون كان بربر كيسي دلدلال كيسا ميا دونيسان يعني متاع ديس الزائلك العرض وحالي لهذا ما لا, ما لا ثبات له waxa aanan sugnaanaynina caradka la yiraahdo oo zaailkoo tagayo zuulayo wey turiiduuna ma waxaad doonaysaan carad addunya adduunyada nafcigeeda iyo burburkeeda iyo mataacdeeda iyo raaxadeedii oo zuulaysa miyaad doonaysaan wallahu allana yuriidu alaakhira ay yuriidu bikum wuxuu idinla doonaya alaakhirata ay hawaab alaakhira aakhara hawaabteedii buu idinla doonayo diinkiina inuu ciseeyo oo idiin gargaaro owliyadiis u gargaaro kalimatullahi inay noqoto fowqa kalimatu lkufr inay noqoto ayuu rabbi doonaya weeyaan wallahu alle azizun alli amarkiisa oo qaalib yahay weey yaani qaalibun ala ma arada wuxuu doono allah mid qaalib ku ah weeyaan oo ciisadiisu waxa kamid ah allah wuxuu awoodi karay kaliya inuu gargaarsado asagoon idinka dagaal idin gelinin ayuu rabbi awoodi karay weeyaan xakiimun alla xikmada weeyaan xikmadiisa marka waxay keenaysaa an yabtaliya ba'dukum bi ba'd inuu an yabtaliya ba'dakum bi ba'd inuu qaasin qaasa kala ku imtixaano ay xikmadii allah subhanahu wa ta'ala ay keenaysa markuu allah xakiima oo xikma leh weeyaan لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم آيادا آيدي فري لسعطا لولا كتاب كتاب حديل لا إيهي وسنجير لهين كتاب كأو من الله ألا حدي كأهاده كتاب كاس وسبق هرمري هدون جري لهين oo alla xaqiisa ka hormaray sabaqa min Allah lawla kitabun kitab haduu san jiri lahayn kitabkaas oo sabaqa hormaray ay min Allah min Allah ilaahi xaqiisa ka hormaray haduu san jiri lahayn lamassakum waxa idin taaban laha fiima akhadtum wixii aad qaadateen sababteeda waxa idin ku qaban laha cadaabun cadaab ay idin qaban laha cadaabku cadiimun mid weyn ayaa idin qaban laha weeyaan kitaabkan marka ilaahay ka hormaray muxuu ahaa oo har Allah uu hore u sheegay oo sababtiisa looga celiyo cadaabkii ku dhici lahaa nabi ilaahi maxamed iyo yaxanuuje dadkii saxaabadii fidyadii iyo maaragtay dadkii la soo qafaashay dadkii ka qaatay cadaabkaas sababka looga yacni kitaabkaas sababta oo cadaabka looga celiyey noqday maxaa loo jeedaa kitaabkaas يعني ما عرفت علماء معاني دورة بكشيك شيئا معاني بشيئان مفسرين تويا دور معنى الشيئان لكن كل قول هذه لغو حنبارة ما عرفت مواضيع ذات وحدي بملك وحكم إذا معاني ذاتي إلا يراهده كتابك وحلو جيدا قضاؤه قضاء الله سبحانه وتعالى سبق في اللوح المحفوظ وأه أن الله قد أحل لهم الغنائم قد أحل لهم المغانم إنه رب سبحانه وتعالى كتاب كيسي لوح المحفوظ كأها لحدي سأوغو حلاليي غنيمة قال ذا حولقه ذيني غنيمة أطعي هاس يعني كتاب كهرمره إلهي هرأوغو قري وحيليهين ومعناها سألو جيدا أو أحيني في دينك قادم كران حوله ذو غنيمة النقنية تسألو جيدا ما دام أسر ربي قرئ إنكو حلالين لهين عذاب إذن قبل لها هذا لو جيرا مركا معناها علماء waxay leeyihiin ee maartay ibn jarir al-tabari macnaha soo doorani waxaana maartay macnahaas laga wariyo abu hurayra iyo abdullah ibn mas'ud iyo maartay oo saxaabadii kamida iyo sa'id ibn jubayr iyo gheeruhum oo maartay dadka tabiiciinta kamida ayaa macnahaas kale laga wariyo ibn jarir al-tabari macnahaas soo dooranaya waxaana umar khaati kaciyo shaahid uu noqonayo xadiiskii sahih al-bukhari iyo muslim ku sugnaa حديث جابر بن عبد الله ونبي أنه يعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وحكم ذا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لي أحد من قبلي غنيمة إن لله محمد محمد لو حلالي بكي كفر رينا عن لو حلالين معناها أصبح كمذا معنى الله بعد المفسرين تكون شيئان كتاب كان حرمر وحوي والله سبحانه وتعالى بكي بدر كقيب قلي إنه أدن بدافعي هدين جيري لحين إلا الدك بدر كخيب قلي يعني ما عرفت مركو يعني عمر أو كير حاجب بن أبي بلسعة مركو ورقتي قري أو يري يا رسول الله أنزله من كان ومنافقه بي أنزله أو كيري أيوح كيري يعني ما عرفت لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم مركز يعني كتابك هرمري وحوي dadkii badar ka qayb qaatay dhaafida ilaahay dunuubtoodii horodam uu dhaafay ayaa loo jeedaa haddayna marka taa jiri lahayn lamasakum fiima akhadtum cadaabun cadiim ila idiin dambi dhaafay reer badarow haddaynan jiri lahayn waxa weeye cadaab baa idin taaban lahaa oo ah xoolaha aad dadkan ka qaadateen waa macno labaad ay ku fasiraan macnaha saddexaad waxa weeye isla suuratu tawba ku soo marnay macnahaasay leeyihiin yacni waxa weeye waxa shay ilaahay agtiisa kaga hormaray inuusan ummadaasi cadaab ku soo dejinin ayadoo rasuulkooda uu dhexdooda ku jiro inuusan rabbi halaagin maxaa yeele waan soo marnay isla suuraddeena suurat alanfaal ayaan ku soo marnay wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim ilaahay inuusan cadaabaynin ayadoo nabi laahi maxamed uu dhexdooda ku jiro marka macaanidaas iyo macaani ka duwanba mufasiriintu waa ay sheegaan walidaalika yani ibnu jariir atabari isagu wuxuu leeyahay macaanidaas oo dhan kullahaa wuxuu leeyahay daakhilatun fi laaya waa soo warigeli karaan buuri intaba ku wada fasiri kartaa macaanidaas oo dhan waa lagu fasiri karaa lowlaa kitaabun kitaab haddii laleeyahay kitaabkoo min allahi alle xaggii ka ahaaday kitaabka oo sabaqa hormaray hadduunan jiri lahayn lamasakum waxaa idin qaban lahaa fiimaa akhadtum oo idinku dhici lahaa oo idin asiibi lahaa fiimaa akhadtum wixii aad qaadateen sababteeda oo fidyadii iyo furashadii aad qaadateen sababteeda yani bisababi maa akhadtum wey waxaad qaadateen alladi huwa alfidaa furashadii ah cadaabun cadaab baa idin qaban lahaa cadaabka oo shadii maa cadiimun mid weyn ahoo aad u daran ayaa idinku dhici lahaa marka gaalada haddii lala dirirayo oo maaragtay yani wuxuu leeyahay labada aayadood waxay tilmaamayaan in ishaan lagu sameeyo qatligooda dilkooda lagu xayldheeraado oo aanan lasoo qafaalanin fidyana aan laga qaadanin laakiin cabdullahi bni cabbaas tarjumaan alqur'aan wa xabru haadihi alumma wuxuu leeyahay kaana haada yowmu badrin waalmuslimuuna yowmaidin qaliil arrintan labada aayadood ay ka warramayso waa markii beder ee la joogay muslimiintu tabartooda ay yaraayeen oo ayaguna cadad yar ay ahaayeen laakiin falamaa kauruu washtadda sultaanuhum anzala allahu fi lasaara faimaa manan bacdu waima fidaa laakiin markay bateen oo muslimiinta awood ay yeesheen allah aayadda fii suurati maxamed ku jirtuu soo dejiyey faimaa manan bacdu waima fidaa faida laqiitum aladiina kafaruu fadarba ariqaabi xata ida adkantumuuhum fashudu lwafaaqa فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها آياتها مركز سورة التبولي مكاسو يري فجعل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في أمر الأسارة بالخيار الله مركز نبي الله محمد يددك مؤمنين تاوحوا خلقي شأنك يددك لصوق فاشئ حال كودو خيار إني كسوغيه وخيار بيليه إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا اعتقوهم وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاءوا أفادوهم يعني نبي مؤمنين تي خيار لقلية هذي دونان ذاتي سوق بصلين ويسوق فعلمين ذاتي سوق بطان ويلينيان هذي مصلحات كنتو هذي أي دونان ومهارت ويحرينيان أيضا وحبك قادني هذي أي دونان ويأدونسانيان هذي أي دونان حولي كفرانيان وهكذا سلاسو كلو أورانيان marka macnahaas cabdulahi bn cabaas uu ku basirayo ayaa macna aad daahir u ama yani yaan waxbana lasoo qaadanin fidyana laga qaadanin ma keenayso waxay ahayd waktigay muslimiintu taag daraayeen ayaa loo jeedaa yani waktigaasoo kale inay gaalada si fiican u galaan say uga heelaystaan laakiin markay muslimiinta aqwiye yihiin waxa way fidyi qaadanayaan imaamka ayaa mukhayar u ah sida ibnu kasiir raximah llahu isagana uu fii tafsiirihi kusoo guurinayo wuxuu leeyahay waqad istaqara alxukmu fi lasra عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم إن شاء قتل كما فعل, النبي كما فعل ببني قريظة وإن شاء فاد بمال كما فعل بأسرى بدر أو بمن, أسر بمن أسري من المسلمين بمن أسر من المسلمين يعني كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي أو نبي ياليه في تلك الجارية وابنتها في تلك الجارية وابنتها اللتين كانا في سبي سلمة بن الأكوع حيث ردهما وأخذ مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين إن شاء, إن شاء استرق من, من, من أسر أو من أسر هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء وأرنيا يعني بكثير هذا الكاسح أرنيا وحوليه حكمك أو بدك اللصوق فاشاوحوا كسقنا ذي عند جمهور العلماء culimmada badankooda agtii inuu yahay ninka markaa muslimiinta madaxda u ah oo imaamka muslimiinta in loo khiyaar gelinayo dadka lasoo qafaasho isaga khiyaar u leh hadduu doono wuu dili maxaa yeele nebiga reer bani qurayda markay isku dhiibeen yahuudii wuu laayey hadduu doono wuu furani sida quraysh oo kale markuu qabsaday uu ku furtay nebiga uu furtay ayuu samaynaya maaluu ku furanaya hadduu doono hadduu doonana dad muslimiinta laga haysto oo gaaladu ay haysato ayuu ku furanaya sidii yani maaragtay salamat ibn akwac oo gabar iyo hooyadeed soo qafaashay ayuu maaragtay dad muslimiinta laga haystay buu kusoo furtay hadduu doono wuu addoonsan madhabkaasna imaamu shaafici raximahullah iyo koox culammada ka mida ayaa madhabkaasna ku tageen weeyaan marka mas'aladaas waxa weeye imaamka ayaa mukhayir u ah soo doonuu ka yeelaya hadba wixii xikmadda ay tahay ayuu ku dhaqaaqaya weeye fakuluu cuna mimaa hanimtum wixii aad hesheen ood soo haniimaysateen oo gaalada aad ka soo hesheen cuna xalaalan xaala kownihi xalaalan isagoo mid xalaal ah طيبا حدنا وناكسا وطيب اه انا الهي بعدين حلاليه وطيب انك قدقين واتقوا الله الهي تبقى ان الله الله غفور عليه الذنب دافوي رحيم او مارك حدنا نحريسته ادومديسا توبه او كاقبلوا ذنوبته وداف او نحريسته وين marka marka meeshan waxa weeye gariimada inay xalaal umada u tahay aayada loogu xalaaleeyay kamid tahay ay aayadaha loogu xalaaleeyay kamid tahay غنيمته وحلال سيده حديث البخاري ومسلم وكجروا هذا كسو هدلين حديث جابر نبينا waa noo sheegay in loo xalaaleeyo umadiisa weeyaan marka cuna baa leeyahay mimma ghanimtum wixii aad gaalada ka soo hesheen xoolaha xalaalan marka xalaalan tayiban wa xalaynina wal xalayn kara wa xalanimo waa lagu iraabi kara sidaas lagu kordhiga ama inaan ka dhigno maarka sifatu limasdar mahdhuf فكلوا عنا مما غنمتم وحسوا غنيميستين حلالا أكلا حلالا عنده حلال أو ولبا طيبا ندوانا سنة عنا إلا يراب يعني صفاء مصدر محذوف ما يشكق عن اللي قد لقنا أيانا وابنان تهويا والدين حلالية عنويا مركا واتقوا الله إلهنا كبق سبحانه وتعالى ربي جينا سبحانه وتعالى هذا مؤمنين تي مسلمين تي تهين كقعر صدر يعني وحد أقبق ذان يعني وح الله وحي ما رتي أو إذن أمر في جميع أموركم إلهي أقبق بامتثال ما أمره واجتناب ما نهاه وحو إذن فراد فرطونتان وحو إذن كرر وكارتان إن الله الله غفور الله دمداف بذنوي لمن تاب إليه عد الله عد أسوى نغط إلهي من دمداف بذنوي رحيم هذا نحريسته يعني ما رتي رحمته ستوبضه وكأقبلا كمدا إباحة وحلاليه با كمدا مارت غنيمة حلال طيبة وقدقه با كمدا الله وعلى الرحيم وأدوم ديس عن عذاب لدوني من وين هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد